halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaly com subax wanaagsan ah dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan waa subax arbaca ah shan iyo labaatanka bisha abril sanadka laba kun saddex iyo labaatan idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan saacadda xaggiinna waa lixda iyo barka aroornimo magaalada washington d c ay idaacadda sida tooska idinkaga imaanaysana saacaddu waa koob iyo tobankii iyo barkii habeennimo qodobada aad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xisbiga haya talada dalka south africa a n c oo sheegay in xisbigu isku raacay in koonfur africa ay ka baxdo heshiiskii maxkamadda dembiyada caalamiga ah
qaramada midoobay waa arrin kusoo booda ah oo lama filaan ah runtii laakiin waxaa la ogaa guud ahaan in waddamada afrikaan oo badan oo suudaan iyo libiya ka horreysay iyo waddamo kaleba ay ku eedan jireen maxkamadda inay madaxda afrikaanka si gardarro ah oo xushmad darro ah ula dhaqanto
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dowladda kanada oo muwaadiniinteeda kala soo baxaysa dalka suudaan iyo dowladda soomaaliya oo sheegtay inay howshaasi ku guda jirto warbixin ku saabsan wadahadallo u furmay dowladda etoobiya iyo ururka oramada ee o l a oo ka furmay dalka tanzaniya cayaarihii ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka aan idiin akhriyo hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee loo soo gaabiyo faw ayaa sheegtay in malaayiin soomaali ah ay weli wajahayaan cunno yaraan waxaana qoraal ka soo baxay faw lagu sheegay in ku dhowaad lix dhibic lix milyan oo qof ay wajahayaan xaalad qalalaase cunno ah amaba mid intaasi ka sii daran ilaa iyo bisha juun ee sanadkan waxay sheegtay hay-addani in qaar ka mid ah dadka ku nool saddex meelood magaalooyinka kale ah buur hakaba baydhabo iyo muqdisho loo aqoonsaday in ay halis ugu jiraan macluul faw waxa ay sheegtay in gargaarka bani'aadminimo roobab da-ay iyo sidoo kale qiimaha cunnada oo hoos u socda ay khafiifiyeen halistii macluul dhacda iyada oo ka digtay in ka jawaabista codsigii ahaa laba dhibic lix bilyan oo dollar ee hay-adda gargaarku codsadeen uu weli hooseeyo xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa talaadadii waxa uu ka codsaday dagaalka u dhexeeya jenaraalada iska soo horjeeda ee dalka suudaan in ay siduu hadalka u dhigay si deg dega u joojiyaan waxa uuna ka digay in ay tahay in aanu dagaalkaasi isku bedelin mid daba dheeraada colaadani laguma xallinayo oo waa in aan lagu xallin goobta dagaalka iyo meydadka dadka suudaan ayuu yidhi hadalkaas ayuu waxa uu ka sheegay shir jaraa'id oo fiidkii ay yeesheen golaha ammaanka ee qaramada midoobay kaasoo looga hadlayay xaaladda dalka suudaan waxa uu sheegay in dhinacyadu ay tahay in ay ixtiraamaan oo ay tixgeliyaan xabad joojinta laba iyo toddobaatanka saac ee uu garwadeenku ka yahay maraykanka taas oo bilaabatay saqdii dhexe ee isniintii ciidamada qalabka sida ee dalka suudaan ee jenaraal cabdilfataax al burhaan iyo ciidamada gurmadka deg dega ah ee uu hogaaminayo jenaraal maxamed xamdaan daaglo ayaa si cad u ballanqaaday in ay joojinayaan dagaalka diblomaasiga ugu sarreeya qaramada midoobey ee dalka suudaan valker berdes ayaa waxa uu golaha ugu sheegay warbixin muuqaal ah oo uu ka jeediyey magaalada boort suudaan halkaas oo isaga iyo boqolaal ka mid a shaqaalaha qaramada midoobey ee ka soo guuray magaalada khartuum ay ku sugan yihiin waxa uu sheegay in xabad joojinta kumeel gaarka ah ay ka jirto oo keliya qaybo ka mid a dalka suudaan iyadoo militariga iyo kuwa ama xoogaga r s f oo mid waliba midka kale ku eedeeyey inay iyagu ku xadgudbeen xabad joojinta hogaamiyihii kooxda daacish ee fuliyey qaraxii bishii agost ee sanadkii laba kun koob iyo labaatan ayaa lagu dilay iyo saddex iyo toban askari oo maraykan ah oo ku dhowaad boqol iyo toddobaatan qof oo rayid ahi oo reer afghanistaan ah ayaa waxaa lagu dilay iska hor imaadyadii ugu dambeeyey ee u dhexeeya daalibaanka afghanistan ee talada dalkaasi haya saraakiil maraykan ah oo markii hore v o eda u xaqiijiyey geerida marxuumka oo codsaday in aan la kashifin ayaa waxa uu ka gaabsaday inay magacaabaan hogaamiyaha unuga amaba ay sheegaan goorta iyo goobta la dilay goobta lagu dilay aan idhaahde sidoo kale ma cadda in shaqsiga ay bartilmaameedsadeen daalibaan iyo in lagu dilay dagaalka ka socda dalka afghanistan ee u dhexeeya daalibaan iskuduwaha golaha amniga qaranka ee isgaarsiinta istaraatiijiga ah john kibri ayaa email waxa uu v o eda ugu sheegay oo u soo diray islamarkaana uu ku xaqiijiyey geerida hogaamiyaha unuga isagoo ku tilmaamay siduu hadalka u dhigay mid kale oo ka mid ah khasaaraha hogaanka sare ee taxanaha ah ee ka socda ama soo gaartay kooxda mar kale subax wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan madaxweynaha koonfur afrika seril ramafosa ayaa sheegay in xisbiga talada haya e n c ay isku raaceen in koonfur afrika ay ka baxayso heshiiskii maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee xarunteedu ay tahay magaalada heeg oo bishii aanu soo dhaafnay bixisay amar ah in la xiro madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin maxaa haddaba keenay in koonfur afrika ay go-aankan qaadato mase u muuqataa in ay dalal kale qaadan doonaan go-aankan oo kale warbixintan waxaa magaalada london ka soo diray waryaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
amarkii ka soo baxay maxkamadda caalamiga ah ee danhaaq in la xidho madaxweyne putin macnaheedu waxay noqonaysaa in kulanka ku qabsoomaya magaalada britoria oo ay yeelanayaan xulifada loo yaqaano brigis ee ay ku bahoobeen wadamada baraaziil ruushka hindiya shiinaha iyo koonfur afrika la xidho madaxweyne putin marka uu gaadho dalkaasi madaxweynaha koonfur afrika ayaa sheegay in xisbiga talada ayaa qaatay go-aanka ah inay ka baxaan heshiisyada maxkamadda cadaaladda dembiyada caalamiga ah hadalkan ayaanu madaxweyne ramafosa sheegay isagoo oo shir jaraa-id ay wada qabanayeen madaxweynaha finland sauli ninisto oo dalkaasi booqasho ku jooga waxaa kale oo uu sheegay in go-aankan ay ku qaateen kadib kulan xisbiga talada hayaa toddobaadkan yeesheen sababtuna ay tahay in ay u arkaan in maxkamadaasi dalalka qaarkood ula macaamisho qaab aan cadaaladda u waafaqsanayn madaxweynaha ayaa intaasi raaciyey in uu doonayo in arrinka cadaalad darrada ah si wanaagsan looga wada xaajoodo inta ka horeysana xisbiga talada ayaa go-aamiyey inay ka baxeen heshiiskii maxkamadaasi boqol iyo saddex iyo labaatan dal ayaa maxkamadaasi xubno ka ah wadanka burundi ayaa toddobiyo labaatankii bishii oktoobar sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii iyaguna ka baxay heshiiskii iyaga iyo maxkamadaasi ma laga yaabaa haddaba inay dalal kale iyaguna qaadaan tallaabooyin noocan oo kale ah maxamed haaruun biixi oo ah falanqeeye degan magaalada nairobi ee dalka kenya ayaan su-aashaasi weydiiyey warka ah inay south africa ka baxayso maxkamadii cadaaladda ee qaramada midoobay waa arrin kusoo booda ah oo lama filaan ah runtii laakiin waxaa la ogaa guud ahaan in wadamada afrikaan oo badan oo suudan iyo libiya oo ka horeysay iyo wadamo kaleba ay ku eedan jireen maxkamadda inay madaxda afrikaanka si gardarro ah oo xushmad darro ah ula dhaqanto iyagoo aan runtii waxyaalaha lagu eedeynaya loo haysto wax jawaaba ka bixinin waxaa se loo malaynayaa sababta xusbiga go-aankaa u qaatay xusbiga african national congresska ayaa fadhigoodii ugu dambeeyay go-aankaa ku qaatay xukuumadduna waa fulinaynaa bay leedahay waxaana loo malaynayaa inay sababta ugu weyni tahay madaxweynaha ruushka oo dhowaan booqanaya britoria south africa oo dacwadii ay ku oogan tahay maxkamadaasi soo soo oogtay marka laysku soo duuduubo arrintaasi waa arrin lama filaana dhinac kastoo laga eegaba mana u eka in wadamo hadda hadal hayo oo wadadaasoo kala doonaya inay maraan inay jiraan hadda ma muuqato xadhigga maxkamadda u goysay madaxweyne putin ayaa imanaya kadib markii dowladdiisa lagu eedeeyey in ay si aan waafaqsaneen shuruucda caalamiga ah ay u mustaafuriyeen caruur yukrain u dhalatay iyo duulaanka uu ku qaaday dalkaasi halka inay haddaba koonfur afrika ay u hogaansami doonto dalabka maxkamadda oo ay xidhi doonto madaxweyne putin iyo in kale madaxweynaha koonfur afrika ayaa sheegay inay tahay arrin ay weli ka baaraan degayaan laakiin dadka falanqeeya siyaasadda ayaa sheegay inay u badan tahay inaanay taasi dhacaynin koonfur africa oo ah dal quwad ku leh africa ayaa diiday inay cambaarayso duulaankii ruushka ku qaaday ukraine iyaga oo sheegay inay dhexdhexaad ka yihiin doorna bedayaan in khilaafka lagu dhammeeyo wada hadal waxaa jira ururo u dooda xuquuqda aadanaha iyo dalal badan oo hoosta ka guuxaya oo aan ku qanacsanayn nidaamka dabagalka iyo cadaaladda maxkamadda dembiyada caalamiga ah inta badanna waxaa lagu eedeeyaa inay u dhega nugushahay wadamada reer galbeedka sidaasina waxaa qaba injineer axmed warsame abtidoon oo ah falanqeeyo degana magaalada shafil ee dalka biritan sax cabdixaafid inay maxkamadda loo yaqaano maxkamadda adduunka ee i c c da ay noqotay aalad ay isticmaalaan ama adeegsadaan wadamada reer galbeedka ah si ay magaranaysaa cid alle cid ay doonaan ay u saaraan iyaguna ay noqdaan kuwo aan maaragtay maxkamaduba qaban runtii arrintaas waxay hadda aad iyo aad usoo shaacbaxda kadib markii madaxweynaha ruushka la yiri maxkamadda ayaa la saarayaa maxkamadda ayaa looga yeeray caalamka inkastoo ruushka uusan basaxayaasha ka mid ahayn ogolayna maxkamadaas inuu qayb ka noqdo laakiin waxaa muhiimada leh ah in wadamo fara badan oo afrikaan ah khaasatan waddanka south africa iyo waddamo kale oo kuwa asia iyo ka mid yihiin kuwa south americaba ay runtii aad iyo aad uga hor yimaadeen arrimaha maxkamaddaas iyo qaabka ay u shaqaynayso waxaa lala soconnaa in maaragtay dembiye dagaal oo aad iyo aad maaragtay u culculus laga geystay waddamada yemen waddamada ciraaq waddamada afghanistan libiya oo de wadamada ku tuntay xaquuqdaas meel uga dhacayna ay ka mid yihiin wadanka maraykanku ka mid yahay iyo waddanka ingiriiska oo dagaal qaawan wadamadaas ku qaaday aan marnabana lasoo hadal qaaday in maxkamadda adduunka la geeyo madaxdii falalkaas geysatay ma aha markii ugu horeysay ee koonfur africa ay isku daydo inay ka baxdo heshiiska maxkamaddan sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii ka hor sanad ismaandhaaf yimi koonfur africa waxay diiday inay xidho cumar albashiir oo waagaasi ahaa madaxweynaha suudaan oo shirkii midooda africa kaga qayb galay koonfur africa waagaasi cumar waxaa maxkamadaasi go-aamisay in lasoo xidho isaga oo ay ku eedeysay dembiyo ka dhan ah bani aadanka cabdixaafid cawir ismaaciil v o a london
aad yaad u mahadsan tahay cabdixaafid war goor dhoweedna soo gaarayna waxa uu sheegayaa in xukuumadda koonfur afrika aysan qorshaynaynin ama aanay qorshaha ugu jirin inay ka baxdo maxkamadda dembiyada caalamiga ah sida uu horey u soo jeediyey madaxweyne sarel ramafosa waxaa hadalkaasi goor dambe oo talaadadii ahayd sheegay xafiiskiisa oo tix raacaya khalad isgaarsiineed oo ka yimid xisbiga talada haya ee a n c saacada ka hor ramafosa waxa uu sheegay in koongareeska qaranka afrika uu go'aansaday in koonfur afrika laga saaro maxkamadda dembiyada caalamiga ah taasoo bishii hore soo saartay amar lagu soo xirayo madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin amarka xarigga i c c waxa uu ka dhigan yahay in xukuumadda britoria oo martigelinaysa brazil ruushiya indiya china iyo south africa shir madaxeedka sanadkan ay tahay inay xirto madaxweyne valadimir putin marka uu yimaado wax wanaagsanna meel kasta oo aad naga maqlaysaan iyadoo inta badan ardayda soomaaliyeed ee dalka suudaan ay weli ku xayiran yihiin magaalada khartuum ee dagaalada xoogani ay ka jiraan ayaa haddana waxaa sii kordhaya tirada ardayda ee gaaraya magaalooyinka xadkala leh ee etoobiya iyo south suudan haddaba ridwaan xaaji cabdiweli ayaa khadka taleefonka ee magaalada muqdisho kula xiriiray cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari oo ay oo ah kusimaha xogayaha wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ugu horreynna waxa uu ka hadlayaa gurmadka ay dowladdu waddo si loo soo badbaadiyo soomaalida ku sugan dalka suudaan
waad mahadsan tahay ridwaan xaaji cabdiweli hawshu runtii waxaa la dhigi karaa si fiican ay u socotaa inkastoo ay bilow tahay haddana waxay ka socotaa dhowr meelood runtii dhinaca oo gadaarif si xoogu leh dad badana kusoo jabay cimiladuna aaday u kulushahay laakiin howl badana laga qabtay waxay maraysaa meel fiican waxaana la geeyey labada dhinacba dhinaca etoobiya dhinaca suudanba waxaa la geeyey diblomaasiyiin ka socdo safaaradaha etoobiya iyo safaaradda suudaan ee aan ku lahayn ee soomaalida ay ku lahayd dad fara badanaa tegey maalinta waxaa laga sii daayay boorarka boqol afartan iyo sideed ilaa laba boqolna hadda waxay haystaan dalkugalkii ama wixii la dhihi jiray gohomka runtiina si fiican ay u socotaa laakiin waxaa xaqiiqo ah inay dadku aad u fara badan yihiin sidoo kalena etoobiyaanka oo suudaan si weyn u deganaa oo marka la qiyaaso milyan ku dhow ayaa iyagana boorarka soo ereeriyey oo soo maaragtay kusoo jabay marka cimilada kulul degaankii oo dadkii aan qaadin ahaasoo dhan wey muxuu yahay marka qorshihiina ma in dhinaca etoobiya aad u tallaabisaanba ardayda mise dhinaca south sudan labadaba dhinaca south sudan ardaya lafteeda tagtay dowladda south sudan way fasaxday in ay soo geli karaan etoobiyana way fasaxday labadaba waa uga mahad celinaynaa laakiin ardaydu way kala qaybsameen boorarka ama boorarkana waa isa saaran yahay qaarna south sudan usoo raaxdaan qaarna waxay etoobiya xaggeeda oo gadaariftaasay joogaan marka welina waxaa jira kuwa badan oo ku haray khartuum oo jooga jaamacad afriqiya marka dadkuna waxaa jira caa-idooyin ama qoysas oo iyagana soo baxay oo taagan borarkaas dowladda etoobiyana way fududaysay xataa waxay ogolaatay in oo gohom lagu baxo waxay ogolaatay kuwa aanan sharciga iqaamada haysan inay sii dayso runtii si weynay noola shaqeeyeen dowladduna waa ka go-an tahay in ay arrintaasi fududayso labada dhinacna waxaa la geeyey diblomaasiyiin oo kasoo safaaradda sudan iyo safaaradan kale etoobiya waayahay ambasador marka ma og tihiin hadda tirada rasmiga ah ee ardayda ku xayiran magaalada khartuum ardayda aad bay u badan yihiin ilaa toddoba kun oo ardaya jaamacadda jaamacada kala duwan oo oo ku yaala sudan wax ka dhiganaya bilow hadda markaan qiyaasno ilaa afar boqol shan boqol aa dhankan soo aaday dhinacan oo gadaarif dhinaca kalena ilaa boqol camala hadda ka gudbay marka waa garan kartaa tiro saas u fara badan oo qiyaas ahaan ilaa lix kun gaaraysa inta maaragtay ka soo bixi karto numberkaas aada u yaryahay laakiin haddana culays xoog lay dowladdu saaraysaa xiriiro badana la sameeyey waana rajaynaa inay tirada kasoo badan doonaan ardayda soomaalida ee ku nool magaalada kadaarif amaba gaaray waxa ay ka cabanayaan in howlaha dowladdu ay wato ay u muuqdaan kuwo maaragtay sidii loogu talagalay aan u xooganayn marka la barbar dhigo safaaradda jabuuti oo kale howl fiican ayay qabatay ama ay u qabatay ardayda in dalkaasi ay ka saarto marka waxyaabaha laydinku dhaliilayo maxaa ka jira in aad si gaabis ah hawsha aad u wadaan waxaan rabaa horta inaan kuu sheego ridwano jabuuti dadka ka joogo waad number aad u yar safiirkoodaa soo horkacay waxay ahaayeen laba saddex bas camal way gudbeen marka lama dhihi karo tusaale looma soo qaadan karo jabuuti way gudubtay jabuuti soomaaliya aaday uga yartahay marka laakiin soomaalida keliya aad u fara badan waxa taasii raacdana waxa waaye etoobiyaankii u dhashay oo waddanka suudaan aad u degana milyan gaaraya ama ka badan ayaa kusoo jabay borarka dowladda etoobiya way na saaciday way fureen waana socotaa laakiin meesha kul dadku hoteelana meesha badan kuma yaalaan qaaliyay noqotay noloshii laakiin annaku waxaan u fududaynay in ay si kasta ku tagaan oo iyadoo la siiyo gohob la siiyo maxaanku idhahdaa wixii dukumenti haysta la sii daayo laakiin meeshii borar ay dadku kusoo wada jabeen oo etoobiyaankii suudaantii iyo dadkii o dhan ay ku wada ciriirsanayaan waa garan kartaa culayska ka jiro laakiin dowladdu waxbama reeban saddexdii maalmood oo ciidana waa la shaqaynaya wasiiradeenna shaqaynayo guddigan loo xilsaara shaqaynayo laakiin waxay u baahan tahay sabar waxay u baahan tahay midda kale xitaa kuwa oo joogo khartuum ah waxay nagaga baahan yihiin inaan basas u geyno dowladdina waxa waaye waad garan kartaa culayska saaran laakiin haddana waa lagu dadaalaya marka dulqaaday u baahan tahay weliba annaku prioritiga ma siinayno maxaan ku raha ragga dhallinyarada priority waxaan siinaya caa'ilooyin ilaa saddex boqol oo caa'ilo ayaa ku sugan oo hadda soo baxay oo qaarkood soo gaaray gadaarif qaarna ay dhinaca kale gaareen dadkaas oo la dhihi karo waa dad u nugul dhibaatada oo ay ka mid tahay haween caruur ay ka mid yihiin dad waayeel ay wadaan ay ka mid yihiin dadkaas waa dadka aan anagu aan rabna inaan ka horumarino dhalinyarada marka dhalinyarada lagama tegayo laakiin iyagu waa adkaysan karaan waa dhalinyaro waxayna la kaashanaysaa i o m-ta iyo u n c r ta hay-adihii oo dhan dhinac kasta waa la taagan yahay kulaalkaasaa loo taagan yahay in loo fudeeyo marka ma dhihi karo anugu waxaan dhihi karaa dowladda soomaalidu waa tusaalaha ugu horeeya ee lagu ammaani karo ay wax ka qabatay siday dadka ay ugu fudayn lahay
danjire cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari oo u warramayay wariyaha v o eda ee london ridwaan xaaji cabdiweli dhinaca kalena dowladda kanada ayaa ka mid noqotay dalalka muwaadiniinteeda ka saaraya dalkaasi suudaan sidau warbixintan ku eegayo wariyaha v o eda kanada xuseen nuur xaaji
daadguraynta muwaadiniinta ayaa imaanaysa xili laga dayrinayo xaaladda dalka suudaan diyaarad uu leeyahay jarmalka ayaa suudaan ka soo qaaday siddeed iyo konton muwaadin oo kanadian ah sidaa sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee kanada ra-iisul wasaaraha kanada justin trudeau oo macluumaad kooban ka bixiyey dadka kanadiyanka ah ee laga soo daadgureeyey suudaan ayaa xaqiijiyey dadka ay soo qaaday diyaaradda jarmalka wuxuu intaasi ku daray in diyaarad nuuceedu yahay c n oo kanada ay leedahay ay ku sugan tahay gobolka taasoo soo daabulayn doonta dadka kanadiyanka ah ee ku haray suudaan kun iyo lix boqol oo qof oo kanadiyan ah ayaa iska diiwaangeliyey dowladda balse dowladda kanada waxay xustay in ay u badan tahay in tiro intaasi ka badan oo kanadiyan ah ay joogaan suudaan waaxda arrimaha dibadda kanada waxay sidoo kale sheegtay in diblomaasiyiin kanadiyan ah lagu daadgureeyey axaddii diyaarad militari oo maraykanku leeyahay oo suudaan ka bixisay diblomaasiyiin maraykana new york times ayaa lix qof ku sheegtay tirada diblomaasiyiinta kanadiyanka ah ee raacay diyaaradda militari ee maraykanku u leeyahay wasiirka arrimaha dibadda kanada melania juli ayaa sheegtay isniintii in kanada ay la shaqaynayso dalalka kale ee dadaalka ugu jira inay muwaadiniintooda ka soo saaraan suudaan oo sida ay sheegtay xaaladdu ay kasii darayso waxay intaasi ku dartay in waaxda dibadda kanada ay isku dayayaan inay la xiriiraan dhammaan dadka kanadiyanka ah ee iska diiwaangeliya dowladda iyadoo u jeedisay in kuwa aanan sidaasi samayn ay sida ugu dhaqsiyaha badan isku diiwaangeliyaan wadaaha madani oo ka mid a dadka kanadiyanka ah ee ku sugan khartuum ayaa warbaahinta c b c ee laga leeyahay kanada u sheegtay in dowladda kanada ay la soo xiriirtay oo lagu wargeliyey inay jirto diyaarad bixaysay isniintii balse internetka magaalada oo liitay awgiis ay emailka amaba fariintu heshay xilli dambe waxay tilmaantay in xaaladda suudan ay tahay mid adag oo walaac leh soomaaliya ayaa ka mid a dalalka dadaalka ugu jira sidii dadkoodu ay uga saari lahaayeen dalkaasi suudaan dhanka kale jaaliyadda suudaan ee magaalada toronto ayaa isugu soo baxay dibadbax ay ku dalbanayaan in colaadda la joojiyo dibadbaxa waxaa kala qayb galay bulshooyinka kale oo ay ku jiraan kuwa dalkaasi wax ku soo bartay oo ka xun colaadda dalkaasi ka taagan waxaa socda dadaallo caalami ah oo lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda ka aloosan dalkaasi suudaan xuseen nuur xaaji v o a toronto
wadahadallo u dhexeeya dowladda etoobiya iyo ururka oramada ee o l a ayaa shalay waxa uu ka furmay dalka tanzaniya maxamed cabdi xasan sandheere ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya wejigii koowaad ee wadahadallo u dhexeeya dowladda etoobiya iyo jabhadda oromada ee ola ayaa talaadadii shalay ka furmay dalka tanzaniya sida uu wakaaladda wararka e f b u sheegay afhayeenka u hadlay jabhaddaasi odhaa terbi oo ah fayeenka olla ayaa sheegay in labada dhinac iska soo horjeeda wadaxaajoodkoodii horedhac ahaa ka bilowday sansibaar waxau yidhi wadahadalladan bilowga ah waxaa looga gol leeyahay in lagu asaaso doodo ballaadhan mustaqbalka dhow isagoo intaasi ku dara in labada dal ee kenya iyo norway ay dhexdhexaadiyaal arrintaasi ka yihiin waxau yidhi waxaa marxaladdan diiradda lagu saarayaa in la dhiso kalsoonida iyo caddaynta mawqifyada wakaaladda wararka e f b ayaa sheegtay inaysan u suurto gelin xidhiir ay la samaysay dowladda etoobiya kaasoo ku saabsan dhinaceeda warbixinta wadahadalladan ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay in wadahadallada ola uu furmi doono talaadada balse ma uusan bixin wax faahfaahin dheeraad ah wasiirka arrimaha dibadda ee tanzaniya stergomena tax oo la hadlay warbaahinta talaadadii shalay ayaa sheegay inay aqbaleen codsi ku aadan martigelinta wadahadallada islamarkaasna wufuudda qaran ay bilaabeen inay yimaadaan jabhadda oola oo ah jabhad hubaysan oo ka soo jeeda gobolka oramada ayaa dagaal kula jirtay adisababa tan iyo sannadkii laba kun iyo siddeed iyo tobankii markaasi ay ka go'een jabhadda xoraynta oromada ee o l f markii ay ka tanaasuleen halgankii hubaysnaa tan iyo markii jabhadda oola ay dhinaca u baxday oo dagaalka bilowday waxaa soo baxay kooxo hubaysan oo ku sugan oromiya oo sheegaya inay qayb ka yihiin qadiyaddooda inkastoo xidhiidhkoodu aanu ahayn mid xoog badan
maxamed cabdi xasan sandheer ayaa warbixintaasi nala socodsiinayey gabagabada idaacadda ayaan kusii dhowaaneynaa haddaan qodob iyo laba idinka xusuusiyo qodobada warka caalamka ugu weynaa koonfur afrika ayaa sheegtay inaysan qorshaha ugu jirin inay ka baxdo maxkamadda dembiyada caalamiga ah sida uu horay u soo jeediyey madaxweyne sirel ramafosa waxaa hadalkaasi talaadadii gelin dambe sheegay xafiiska oo tix raacaya khalad isgaarsiineed oo ka yimid xisbiga talada haye e n c saacada ka hor ramafosa waxa uu sheegay in koongareeska qaranka afrika uu go'aansaday in koonfur afrika laga saaro maxkamadda dembiyada caalamiga ah hogaamiyihii kooxda daacish ee fuliyey qaraxii bishii agost ee sanadkii lagu dilay saddex iyo toban askari oo maraykan ah iyo ku dhowaad boqol iyo toddobaatan qof oo rayid ah oo reer afghanistaan ah ayaa lagu dilay iska hor imaadyadii ugu dambeeyey ee u dhexeeya taalibaanka afghanistaan ee talada dalkaasi haya haatanna waxaan idiin soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha aan kaydkadib u dhacin heestaasi waa yahay aan kaa helo iyo codka allaha u naxariista axmed mooge liibaan ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteennii saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaanaysay magaalada washington idaacadda waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah cashe ibraahim aadan dhinaca iskudibriidkana waxa uu ahaa bashiir abikar cabdulaahi intaan mar kale kulmayno nabadgelyo